halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo isniin ah lix iyo tobanka bisha maarj sannadka laba kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aruurnimo washingtonna waa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
waxaan baaritaanno guud ku samaynay toddobiilabaatan qof guud ahaan si aynu u tixraacno dabagal noogu samaynaa waamiirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay waxaan kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo sheegay in ay xadidayaan isku imaatinka dadka iyo duulimaadyada qaar soo gelaya dalka kenya warbixin ayaannu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka jabuuti oo isna joojiyey duulimaadyadii dalkaasi soo gelayey maraykanka oo tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka koronafirus ay sii kordhayso qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka kuuriyada koofureed ayaa dhowr goobood oo ku yaala koonfur bari wadankaasi waxa ay u calaamadaysay ama ay ku tilmaantay aag masiibo iyadoo taana u suura gelinaysa inay helaan gargaar dhaqaale oo ay xanuunkan kula dagaalamaan kuuriya ayaa waxaa xanuunkani uu ku dhacay sideed kun boqol lixdan iyo laba qof australia ayaa iyana sheegtay in dadka soo gelaya wadankeeda la karantiili doono muddo afar iyo toban maalmood ah iyadoo sidoo kalena sheegtay in maraakiibta dalxiiska aanan loo ogolaan doonin inay dalkaasi soo galaan oo ay kusoo xirtaan sbain ayaa iyana xaqiijisay in in ka badan lix kun iyo saddex boqol oo qof xanuunkani uu hayo iyadoo taasina ay ka dhigan tahay in afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xanuunkani uu ku dhacay ama laga helay kun iyo shan boqol oo qof waxaana ay si xoogan u xakameyneysaa dhaqdhaqaaqa dadkeeda si loo yareeyo faafitaanka xanuunkan dalka faransiiska ayaa sidoo kale isna ku dhawaaqay xakameyn cusub oo xanuunkan lagaga hortegayo maraykanka ayaa sabtidii waxa uu xanibay socdaalka markaasi uu ku ballaariyey dalalka britain iyo aireland oo aan markii hore ku jirin liiska dalalka yurub ee xanibaada socdaalka uu kusoo rogay sidoo kalena shalay oo xad ahayd waxa uu baanka dhexe ee federaalku jaray dhammaanba dulsaarkii lacagaha amaahda ah iyagoo kaga hortegaya in burbur dhaqaale uu yimaado xili xanuunka coronavirus uu si weyn u saameeyey dalkan maraykan
afhayeen u hadlay milatariga maraykanka ayaa sheegay in gantaalo hor leh oo kale lagu garaacay saldhig militari oo ciidamada maraykanka iyo xulufadiisa ay ku leeyihiin dalka ciraaq weerarka gantaalada ayaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka mid a isbahaysiga iyo laba u dhashay dalka ciraaq afhayeenka ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo labaatan gantaal lagu garaacay saldhigooda kaamtaaji laakiin warbaahinta ciraaq ayaa soo warisay in ilaa saddex iyo soddon gantaal oo saddex iyo labaatan ka mid ah aysan qarxin lagu weeraray saldhigga weerarka aan caadiga ahayn ee saldhigga kaamteji ee sabtidii ayaa imaanaya maalmo kadib markii weerar gantaallo oo noocan oo kale ah lagu qaaday isla saldhiggaasi lagu dilay laba askari oo maraykan ah iyo hal askari oo britain u dhashay islamarkaana lagu dhaawacay afar iyo toban kale ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana muqdisho hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ay ku xakameyneyso duulimaadyada dibadda ah si looga hortago cudurka coronavirus maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa u sheegay v o a inay horey usoo saareen xanibaadyo wadamo dhowra oo ay ku jiraan shiinaha iiraan iyo talyaaniga iyo weliba kuuriyada koonfureed waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray meeshii ugu sarreysa ayay inoo marayaan sida aada la socoto coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca soomaaliya xafiidka prime ministerka ayaa maaragtay jeer gareeya shirka looga hadlayo maaragtay oo usbuucii laba ama saddex jeer la isugu yimaado hadba sidai ay xaaladda usoo kororto hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specifiga roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin bassenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka inaanay bassenger dayuuraduhu ka soo qaadin marka taas ayaa waajib naga saarnaa oo aanay dayuuraduhu dayuuradahana soomaaliya keliya xildhibaada kuma saari karna hay-addu waxay awoodaa dayuuradda ayadoo china joogta ama yurub joogta inaan meesheeda xildhibaad ku saarno marka taasina waxay keentay in dayuuradihii ay soo qaadi waayaan wax bassengera oo ka yimid wadamadaas one oo two cases ayaa dhacday oo bassengerkana dayuuraduhu ku wareere oo one case oo waxaa jiray bassenger intuu ka safray china moscow tegay kualambuur tegay haddana china ku laabtay haddana moscow tegay haddana dubai yimid dubai ay ethiopian airline kasoo qaaday marka dayuuraddii xoogaa yar ku wareertay qofkiina waxaa la geliyey meelaha oo dadka lagu karantiilo oo ilaa hadda karantiil ayuu ku jiraa waan gartay inkastoo qofkaasi uu safe ahaa oo wax calaamadoo ilaa hadda muujinaya aanay jirin wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay dhammaan heedaha dowladda immigrationka iyo kaashanaya si joogto ah ayaa loo monitor garay xaaladiisa ilaa hadda wax calaamada oo muujinaya in cudurkaasi jiro laguma arag marka waddanku waa safe shacabku waa safe dowladdu gacanta ugu xoogan ayay ku haytaa arrintaas waan gartay tillaabooyin baad qaadeen oo dhowr waddan oo joojiseen waxa ka imaanayo ama muwaadiniintooda ha noqoto ama muwaadiniinta soomaalidu waa dowladihii
dowladda hadda waxaan ku bilaawnay markii hore dhowr notam ayaan soo dirnay notamka waxaa la yidhaha aaladda ay hay-adda duulista kula hadasho bailodyada dayuuradaha wada wada iyo obareytarada oo ah shirkadaha dayuuradaha iska leh marka aaladdaas dhowr jeer ayaan soo saarnay oo mar walba liiska wadamo cusub lagu daraya marka ilaa ay hadda waxaa noo saaran afar wadan oo sida china talyaaniga iyo republic of korea iyo iran ayaa noo saarnaa liiskana maalin kasta afar iyo labaatankii saacba mar baan shir isugu nimaadnaa hay-adda dadka ugu sarreeya shir isugu nimaadnaa annagoo la tashanayna guddiga uu magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha in lala tacaalo arrintan kadibna waa la update garayaa hadda berita ayaan rabnaa inaan new update ku darno maanta update ayaan ku darnay oo aan ku kordhinay in qof meel transit pointia aana laga soo qaadi karin haddii qofkaasi muddo afar iyo toban maalmood ka yar uu moog yahay wadamada ay xildhibaadu saaran tahay marka insha allahu tacaala wadamo cusub ayaan ku kordhinaynaa waan gartay waxaa aad waxaa aada isha loogu hayay wadamadan dariska kenya ethoobiya waxaad la socotay in magaalooyinka nairobi adisaba laba kiis laga helay oo labada dowlada xaqiijiyeen aad baad na og tahay dhaqdhaqaaqa labada wadan marka maxaad kaa qorshaysan
si joogtaha ayaan isha ugu haynaa hadda mar nusa hadda laga joogo waxaan tala wadaagaynay civil aviationka ethoobiya iyo civil aviationka kenya si joogtaha ayaan isha ugu haynaa waddanka haddii hal case ama laba case laga helo micnaheedu ma aha inaan annagu xildhibaada iskala soo boodno laakiin waxaan fiirinaynaa raydka uu ku socdo xaddiga uu ku socdo korarka cudurkaasi haddii xaddi sarreeya ku socdo then liigkeenna ama notamka aan dayuuradaha kula hadalno ayaan kordhinaynaa oo kor u qaadaynaa waddankaasna liistiga ayaan ku darnaa marka tomorrow ten o'clock insha allahu tacaala ayaan shir ka leenahay arrintaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wadamo cusub aan kusii darno ilaa iyo hadda shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegi karnaa inay amni yihiin sistamka uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu wadaana uu yahay mid ilaa iyo hadda sidii loogu talagalay u shaqaynaya wax dayuurada oo wadamada liiska ku qoran ay dayuurad soo qaadi kartaay ma jirto dayuuradahana waxaan awoodnaa inaan yurub iyo asia iyo america meeshii aan doonno aan xildhibaada ku saarno marka si guula ayay ilaa hadda ku socotaa arrinta ugu weyn waa waxa loogu yeero sugitaanka ama transitka meelaha lagu yahay waana meelaha ay diyaaraduhu ku dhiban yihiin marka wax qorshaysan oo la gaaro go-aanaad mar dhowaad ii sheegtay oo si si kooban marka seed ku ogaanaysaan marka notaamka hore ma uusan qeexayn in meel transit pointia aanay dadku ka soo qaadi karin diyuuradu marka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay notamkii waxbaan ka bedelnay in dadkaas laftooda aan meel transit pointiya aanay dowladdu ka soo qaadi karin haddii qofkaa bassboortkiisa exitka ku dhegsan uu muujinayo inuu afariyo toban beri muddo ka yar uu kastoo uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay marka sida aan kuu sheegay afar iyo labaatankii saacba waxaan ku wadnaa dib u habayn liis cusub ayaan soo saaraynaa wadamo cusub ayaa kusoo kordhaya madaxweynaha dalka kenya uhuro kenyatta ayaa soo saaray amaro dhowr ah kadib markii kiisaska corona virus ee kenya ay gaareen ilaa saddex qof amaradan waxaa ka mid a in iskuulaadka waxbarashada la xiro waryaheenna intisaar saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa soo saaray amaro dhowr ah kadib markii baaritaano lagu sameeyey dad gaaraya ilaa iyo labaatan iyo toddoba ruux kuwaasoo ay baaritaano ku sameeyeen waaxda caafimaadka u qaabilsan dalka kenya madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay baaritaanadaasi kadib in la xaqiijiyey in laba ruux laga helay cudurka coronavirus waxa uuna sidoo kale madaxweynaha ku baaqay in gebi ahaanba la joojiyo isku imaadyada meelaha ay dadka isugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin sida meelaha lagu cibaadaysto iskuulaadka wax lagu barto iyo sidoo kale goobaha waaweyn ee hoteelada ay dadka isugu yimaadaan
waxaan baaritaano guud ku sameynay toddobiiy labaatan qof guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurada guud maantana waxaan helnay laba qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo si aynu u tixraacno dabagal noogu sameyn awaamiirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay waxaan kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada sida isku imaadyada diinta xafladaha kala duwan ay qabsanayaan sidoo kalena waxaan kenyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan madaxweyne kenyatta ayaa dhinaca kale waxa uu amray in gebi ahaanba la joojiyo goobaha wax lagu barto inta lagu guda jiro xaaladda khatarta ah ee laga cabsida qabo intisaar saale xuseen v o a nairobi dhinaca kalena dalka jabuuti ayaa xalay si rasmia ugu dhawaaqay inay xayiraad ku soo rogtay oo ay joojin doonto laga bilaabo siddeed iyo tobanka maarj dhammaan duulimaadyada ganacsi ee rakaab ee caalamiga ee ka imanaya dibadda iyo kuwa ka kacaya jabuuti tallaabadan ayaa lagu xaqiijiyey war ka soo baxay maamulka duulista hawada dalka jabuuti iyadoo sababtuna ay tahay cabsida laga qabo saameynta xanuunka coronavirus ama covid waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti kasoo diray war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka civil aviationka ee maamulka sare diyaaradaha ee dalka jabuuti ayaa lagu shaaciyey in laga bilaabo siddeed iyo tobanka maarj dhammaan la xayiri doono duulimaadada ganacsi ee caalamiga ee ka imanaya dibadda iyo kuwa ka baxaya jabuuti iyadoo aan la cayimin wakhtiga dib loo furayo waxaana lagu xaqiijiyey warka qoraalka in dib loo furi doono markuu soo baxo amar dambe oo cusub inta ka horraysana ay sidaa u xayirnaan doonaan warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tallaabadan amba qaraarkan ay sabab u tahay cabsida laga qabo saamaynta xanuunka heerka caalamiga ee coronavirus amba covid kadib markii wadatashii lala yeeshay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka jabuuti inkastoo xanuunkan aanu weli wax saameyna ku yeelan jabuuti oo si wanaagsan u badqabta warkan qoraalkee ka soo baxay agaasimka maamulka sare duulista hawada ee dalka jabuuti ayaa lagu tilmaamay in tallaabadan aanay wax saameyna ku yeelan doonin duulimaadada kaargo ee diyaaradaha xambaara xamuulka oo iyagu u sii socon doona sidoodii hore waa siduu warkan uu qoran yahay warkan qoraalka waxaa ku saxeexan daawud cali cabdu oo ah agaasimaha kumeelgaadhka ee xarunta maamulka sare duulista hawada ee dalka jabuuti haddaba ismaaciil cusmaan faarax oo ah la taliyaha xogey dowladeedka jabuuti ee ballaadhinta maamulka gobollada oo ah mas-uul u dhundaloola siyaasadaha caalamiga kana qayb qaata arrimaha wacyigelinta bulshada ayaa marka hore iiga warramay sidee u arkaan warkan uu shaaciyey maamulka duulista hawada jabuuti qaraarkani waa mid la sugaya bay ila tahay maxaa yeelay viruskan amba cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa waa mid si deg deg badan dadkii u taabanayo haddii lays gacan qaadiy oo haddii laysku dhowaadoba ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo annaku laakiin haddaan muslim nahay waxaan aaminsannahay inuu cudur dadka ma dile saacaddu markay kaa dhammaataan baarsaaqdaada intii dunidaad ku qabtay markay dhammaato unbaa la dhintaa haddana maxaa la yeelay inaan isilaaninno waan ku qasbannahay garaad buu ilaahayna siiyey dad waxbartay baa nahay qaraarkan haddaan usoo noqdana dee waa mid aada u wanaagsan oo dadku dee duulimaadkaa ee wadan ilaa iyo wadan qaarad ilaa qaarad ay tegayaan qofkiina dee airportkii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado waxaa dhici karta inuu jermiskan bavirisku uu jirhkiisa uu dhex yaalo afar iyo toban cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo marka waa qaraar aada iyo aada u wanaagsan baan leenahay warkan amba qaraarkan wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanayaa arrimihii dhaqaalaha
qasab dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigi de caafimaad baa ugu horeeya qofku hadduu de caafimaad haynbade muxuu dhaqaalo ka fikiri muxuu ka fikiray inuu guri dhisto muxuu ka fikiri inuu dal u dal xiiso caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka dhaqaaluhuna waa mid iska ka midoonada saaad u ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee shan ilaa lix sannadood buu socday dalal idil baa baaba'ay dad badan baa ku naf waayey haddana da wadanadu way kasoo tooseenunoo dee xaggii unbaa laga waday de dabcan sidanaad tilmaanteen tallaabooyin xagga caafimaadka lagu sugayo laakiin ilaa iminka jabuuti ma hayno warar annaga haddaan nahayn v o a tilmaamaya in coronaviruskii amba covid sagaal iyo toban xanuunkan la ydhahda iminka saamaynta weyn ku yeeshay dunida inuu jabuuti aan weli warkiisa ma hayno oo jabuuti ilaa iminka way bad qabtaa ramadaanow hadalkaasi waa mid xukuumadun ka soo bixi karaa inuu covid sagaaliyo tobanba sagaaliyo tobankanba coronavirus la leeyahay inuu dalka jiro xukuumadda unbaa sheegi karta caalamkuna maanta siaad u ogsoon tahay waa mid weeyaan yeer haddaan ka dhex galo anaguna warbaahin ahaan waxaan ku leeyahay ma hayno weli warkaasoo jabuuti way bad qabtaayo xanuunka ma jira jabuuti ilaa hadda imikadaa aan wala hadlayna de ma jiro xaqiiq ahaan marka tallaabadan waa tallaabada lagaga hordegaya un xanuunkii weli saameyn kuma yeelan jabuuti waxaan u malaynay waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan oo hordhac wax la yidhaahda baa jirta inaad dadkii lagasii laga hordego dhibaatada kugu soo socota amba daadku hadduu kugu soo socdada inaad maad aragtay aad meel iska marisid oo iska muustid baa habboon xukuumadduna tallaabada aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa anaku haddaan shicibkii nahay jabuuti anu gaar ahaantay dee sidaad u sheegtay mas-uuliyadda aan hayo waa midaan wakhti walba aan xukuumadda taageero aan ku bixinno maxaa yeelay shaqadayada ayaa odhanaysa inaan dadka wacyigelin aan u samayno aan odhanno walaalahayo xukuumaddu qaraar wanaagsan bay qaadatay inaan dabcan aan taageero shicib weynaha dhammaanteed inaan u fidinana waa mid meesha taalo weeyaan walaalkayo rabadaan muuse v o a jibuuti dhinaca iyo dalka masarna soomaali badan oo ku nool dalka masar oo markii hore ka tegay dalalka reer galbeedka ayaa dib ugu soo laabanaya dalalkii ay ka yimaadeen markii hore dadkan laabanaya ayaa ka cabsi qaba xanuunka coronavirus oo dunida ku sii fidaya waryaheenna xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray qoysaska soomaaliyeed ee ka soo guuray dalalka waqooyiga ameerika iyo yuruba ee deganaa dalkani masar ayaa bilaabay in ay dib ugu laabtaan dalalka ay ka yimaadeen sababo la xiriira cudurka coronavirus tobanaan qoys oo soomaaliyeed ayaa dib ugu laabtay dalalka maraykanka kanada sweden norway iyo dalal kale oo reer yurub ah kadib markii ay maqleen in cudurka coronavirus kusii faafayo dalkani masar sidoo kale tiro kale oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee degan waddankani ayaa diyaargarow ugu jira sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalalka reer galbeedka soomaalida go-aankan qaatay ayaa ii sheegay sababta ay masar uga qaxayaan in ay tahay in aysan lahayn nidaam ka hortag ah oo fiican oo ku aadan cudurka coronavirus iyo daryeel dhammaystiran oo ay heli karaan dadka la ildaran cudurka safmareynka ah ee faraha ba-an ku haya caalamka oo dhan salaada maxamed cali oo ka mid ah dadka isku diyaarinaya in ay ku laabtaan dalalka reer galbeedka oo markii hore ka soo guurtay dalkaasi kanada ayaa faahfaahin ka bixinaysa asbaabaha qoysaskani ay dib ugu laabanayaan dalal uu ka jiro cudurka coronavirus sababaha ugu waaweyn ee nagu kalifaya inaan ku laabano wadamadii aan ka nimid ee ah wadamada reer galbeedka waxa weeyaan in cudurka coronavirus uu aada ugu baahayo dalka masar isla markaasina dalka masar oo aan ognahay inuu yahay wadan kamid ah dal ka mid ah dunida saddexaad dhaqaalihiisuna uusan u saamaxaynin in ay cudurka si rasmia ula dagaalamaan una ilaaliyaan annagoo ka cabsanayna in maaragta dhibaato naga soo gaarto waan ognahay in wadamadii aan ka nimaano uu ka jiro cudurka balse farqiga u dhexeeya ayaa wuxuu yahay in wadamadii aan ka nimaano ee reer galbeedka ay maaragtay ka kaga fiican yihiin xagga caafimaadka iyo iyo iyo iyo ilaalinta iyo koobista cudur dhinaca kale ardayda soomaaliyeed iyo qoysaska qaxootiga ku ah dalkani ee ka yimid dalka soomaaliya ayaa soo wajahay welwel iyo cabsi fara badan oo ku aadan cudurka coronavirusa oo kusii faafaya dalkani masar qoysaska soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkani ayaa si iskood ah caruurtooda uga reebay iskuullada iyo jaamacadaha dalkani si ay uga badbaadaan cudurka dilaaga ah ee coronavirus ardayda iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool qaahira ayaa lagu arkayay waddooyinka ayagoo afka iyo sanka faashado ku duubtay islamarkaasina gacmaha ku sita disinfection ama jermis dile maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee jaamacada ka dhigta magaaladan qaahira ayaa sharaxaya cabsida ay dareemayaan iyo go-aanada ay qaateen ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta waddankani waxaana soo wajahay cabsi aad u xoogan maxaa yeelay cudurkii cudurka coronaviruska oo sii faafayo ayaa aan dhiginaynay jaamacadaha iyo iskuuladaha ayay sii shaqaynayeen goor dambe oo shalay ayaa la xiray in oo go-aan uu ka soo baxay in maaragtay aan aadin jaamacadaha la xaadirin oo lagu qaato online sidoo kale xuseen ee cabsidan haysaa waxay tahay in dalka masar dadkiisu uu yahay boqol milyan oo dad ah islamarkaasina ay badan tahay saxmadda meel walbo oo aamaraysa dee noqoto in tareenada dhulka hoostiisa la raacayo iyo baabuurada meel walba marka waa halis si darteed annaga haddii aan nahay ardayda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan degan waxaan go-aansanay oo go-aano ku qaadanay in nafteenna aan badbaadino si aan uga fogaano meelaha dadka badan iskugu imaanayaan oo adeegyada ka samaysanayaan annagoo isticmaalayno jeermis dile gacmaha lagu nadiifiyo ugu yaraanna maaragtay yaraynanana gacmaha lisku salaamo arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka qaba cudurka coronavirus ee dalka masar kor ay u dhaafayaan boqol qof islamarkaasina ay u geeriyoodeen laba qof ra-iisul wasaaraha dalka masar alsayid mustafa madbuuli ayaa sheegay boqol iyo saddex qof inuu ku dhacay cudurka coronavirus ilaa iyo iminka dalkani madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa wareegto ku amray in la xiro guud ahaan iskuullada iyo jaamacadaha dalkani muddo laba toddobaad ah sida ku xusan wareegtada madaxweynaha asiisi wuxuu u qoondeeyey lacag dhan boqol bilyan oo geniga masriga ah in lagu maalgeliyo istaraatiijiyada la dagaalanka coronavirusa iyo tallaabooyinka taxadirka leh ee la qaadayo dowladda masar ayaa mamnuucday guud ahaan isku imaadyada bulshada ilaa iyo amar dambe waxaana jira qorshe looga fakerayo in la joojiyo salaadaha jamaacadaha ee masaajidda si loo yareeyo faafidda cudurka safmareenka ah ee coronavirus xuseen saxnuuni v o a qahira dalkan maraykanka haddii aanu eegnana xilli tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gudaha maraykanka ay sii kordhayaan ayaa haddana waxaa socdaa dadaalo dowladda maraykanka ay kula tacaalayso sidii loo xakameyn lahaa fayraskan dhimashada ugu badan ee uu sababay coronavirus gudahan maraykanka ayaa waxa ay ka dhacday gobolka washington oo soomaali badanna ay ku nool yihiin kaasi oo hadda ku jira xaalad deg deg ah oo maamulka gobolkaasi uu ku soo rogay wariyaha v o eda cabdiqaadir samakaab ayaa qadka telefoonka kula xiriiray docr maxamed aadan cali oo ka mida soomaalida ku nool magaalada searal ee gobolka washington wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida hadda xaalku yahay xaalka seattle waxa uu marayaa heer dadkii maxaa la dhihi jiray waxaa loo yaqaana social distancing la enforce garaynayo oo dadkii la doonaya in ay kala fogaadaan maadaama containmentigii ay farakabax taagan tahay oo kiisaskii ay labalaab wiig kastaba ama saddex laab ay noqonayaan hadda tiradu waxay maraysaa shan boqol iyo toddobaatan iyo labo geeriduna afartan bay kor u dhaafaysaa sidon soddon iyo sideedna geeridaasi waxay ka dhacday waa seattle area meesha inagu aynu degannahay oo soomaali badan iyo dad muslimiin badan ay degan yihiin
gobolka wuxuu soo rogay xaalad deg deg ah oo ku saabsan in dadka aysan isu imaan karin oo la mamnuucay kulamada dadka iyo dhacdooyinka waaweyn sidee ayay arrinkaasi u saameysay bulshada ku dhaqan gobolkaas oo soomaalida ay ku jirto taa waxay saameyn ba-an ku yeelatay dhammaan iskuuladii meeshay dad isugu yimaanayeen xaflad ha noqoto conference ha noqoto baadi ha noqoto wax kasta oo maxaan ku rahda social activity ah iyo faith community ama dadka diimaha kiniisadihii servicekoodii dhan baa la kansalay masaajidiiba iyana maxaan ku runtii tii ugu dambeysay waxa ahayd markii maamulka masaajidkeena ugu weyn degmadeenna abubakar ay xalay go-aan ku gaareen in ay iridaha u xiraan inta xaaladan ay wax iska bedelayaan oo amarkan oo baanka ah la liftigaraynayo amarka uu soo rogay maamulka gobolka ee dadka looga mamnuucay inay isu yimaadaan ee dhaqangelintiisa ayaa kor joogtaynaya ee haddiise dadka ay isu yimaadaan maxay la kulmi karaan runtii enforcement marka ay noqoto ilaa iyo hadda public healthga waxay noo sheegeen waxay yidhahdaan annaga ma hayno mana samaynayno public health policing oo cid aan dabagelayno actively ma jirto laakiinse maadaama dadka yaga ee deegaanka degan ay wada yihiin dad cid kastaba ay maxaa la dhihi jira ka shaqaynayso wanaagga caafimaadka iyo nabadgelyada dadkoona dadkeenna in cid kastaba waxaynu ka filaynaa inay amarka u hoggaansamaan oo ay qaataan markaasa cid kasta way u hoggaansantay jameecaadkeennii xitaa waanu yaraynay jimcihii hadda dhowaa masaajidadeenna dhammaan waa wa la wada xiray oo macnaha dadka waa loo sheegay inaan lagu soo tukan xaalka hadda halka uu marayo waad aragtaa ee xanuunkii waa uu sii fidayaa ee dalal badan oo caalamkana waxa ay ku jiraan dadaallo ay ku xakameynayaan marka ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa ee maxaad kula dardaarmaysaa si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan marka waxaan kula dardaarmayaa qof kasta inuu naftiisa ilaaliyo oo uu practice gareeyo ku dhaqmo sida waxyaalaha caadiga ah ee taladu ay tahay oo ah gamco dhaqidda gamcaha inuu dhaqo qofka oo saabuun iyo biyo uu ku dhaqo muddo labaatan seken ah labaatankaas seken waa muddo yaroo maxaan ku dhahdaa oo labaatan waa daqiiqad marka loo qiibiyo saddex jeer haddaanu qofka biyaha helayn iyo saabuuntana hand sanitizerka oo boqolkiiba lixdan alcohol ka samaysan baa muhima in la isticmaalo qofku waa inuu ka fogaadaa taataabashada indhaha iyo afka oo aanu ku taaban gacmo aan la dhaqin dadku waa inay kala fogaadaan oo isu jirsadaan lix fiid in u dhiganta hadday laba qof salaadii wada tukanayso waxay noqonaysaa saddex qof booskooda inuu bannaan yahay oo labada qof ay intaa isu jiraan qofka markuu qufacayo ama hindhisoonayo mar kastaaba waa inuu xakameeyaa oo uu hadduu candhuufayo ama uu isniidgaraynayana waa inuu tisshu ama naabkin uu ku qabto ama hanta karjiif geedkii la dhihi jiray dadku waa inay mar kastaba ku dadaalaan nadaafadda waxyaalaha guryaha lagu dhaqo lagu nadiifiyo lagu tirtiro ee bliijka ka samaysanaya maxaan ku dhahdaa ee disinfectantga ah mar kasta waa in lagu dhaqaa lagu nadiifiyaa meeshu dadku ay taabtaabtaan miisaska kuraasta iridka meesha laga furayo waxaasoo dhan waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay cudurka kan waxyaalo badan baan laga ogeyn talaalna ma laha marka waxaanu ilaa hadda dadka u haynaa waxay tahay in prevention maxaa yeelay ka hortaga ayaa ka muhiimsan daweynta taasaana runtii talada ugu muhiimsan ee dadku la doonayo dadku waa inay kala fogaadaan waa in la yareeyaa isu imaatinka tirada badan ee dadku maxaan ku dhahdaa ay isqaadsiin karaan cudurrada taasaan ugu muhiimsan kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed aadan cali oo ka mida soomaalida ku nool magaalada siyaaral ee gobolka washington wuxuu u waramayey waryaheena cabdiqaadir samakaab haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii cilmi iyo codkii farxiya fiska
heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenii aroornimo tan intaan dib u kulmi doono dhegaystayaal waa dhammaan asxaabta v o a cabdiqaadir samakaab iyo anigu afalasiin axmed iimaan oo idaacadda idiin daadihinayna in dhinaca farsamada uu noo hayay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale hawada ku kulmi doonana